الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة
bismillaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacanuu wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti xalqadan waa xalqadii labaad oo aan uga hadlayna ahmiyadda ay leedahay daawo dhireedka in laisku daaweeyo waxaana marti inoogu ah doctor amiin oo ku takhasusay doctore marka hore soo dhowow waa dhowahay waa mahadsantahay haddaan sii galla barnaamijkeenna maxay tahay mushkiladda soomaalida ka haysataa dhinaca cunto xumida iyo cudurada ka dhasha cuntada qaldan ee dadku ay isticmaalaan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allah wslam mubaaraka calaa nabiyina moxamed wcala alihi wsaxbi ajmaciin amaa bacd waa mahadsantaa walaal sida sharafta le aad noogu soo dhoweysay inaan mimbarkan kala hadalno bulshaweynta muslimiinta ee soomaaliyeed meel walbo ay dunida ka joogaan mushkiladaha waa ka soo hadalna inteeda badan aan u malayna xalqadii koowaad mushkiladaha ka haysata xagga cunto xumida waxaa kow ka ah in ay cuntoodoodii ilaahay u abuuray wadankooda ka baxaysay ay ku bedesheen wax kaloo banaanka ka yimid qofka ilaahay meesha uu ku abuuray cuntada ka baxda yaa mar walba u fiican cunooyin waxaa jira oo hadda cudurro ka qaadan soomaalida haddii uu ninka caddaanka cuno oo ama nin kaleo oo afrikaan kale ah uu cuno uusan ku xanuunsanayn maybe waxaa laga yaabaa inuusan xataa ninkaas cadaanka ah hadduu cuno uusan sokor ka qaadaynin uusan waxba kale ka qaadaynin cudurro kale xataa uusan ka qaadaynin saas darteeda dadka madow waxaa layidhahda dadka u nugul sonkorta iyo dhiikarka maxaa loo yidhi bunyadooda jismiga ah yaaba ahba bunyo oo iska caata caata ah dadkan hadda geeska afrika ku nool eritriyaanka soomaalida etoobiyaanka qeybo ka mid ah oo masaayida layidhahda waa dad caata ah oo dhuudhuuban oo dhaadheer waay dadkaas marka iyo dadka lafaha waaweyn leh isku isku cuntoma noqon karaan qofka markuu systemkiisa lafa weyn yahay dabcan buurida kama hadlayo lafaha iyo murqaha iyo ka hadlaya iyo haykalka jismiga markuu weyn yahay cuntada uu cunaayo qofkan yar ma cuni karo kaas waxaa laga yaha inuu cuno uusan waxba ku dhalan aniga waxaan arkay nin aad cuntada u cuno sokortiisa wixiisa iyo kolesterolkiisa wixii dhan markaan baarayna caadi u ahaa wax dhibaata ah oo ka muuqato ma jirto maca in uu cunaayo cunto saddex qofood oo caadi ah ay cunaan jismigiisa laakiin markaa fiiriso waa jismi weyn waay soomaalida marka cunto xumida haysata waxaa ka mid a wixii dheefta lahaa horta ma cunaan hilibka ma cunaan baruurtan waxay ku leeyihin annaga goshaanaan degannahay baruur ma cuni karno markaasaa waxaa arkaysaa maqaaxiyihii oo looga tegaayo baruurtii wixii dheefta lahayne waa laga tegay wixii kalaa la cunay marka cunto xumida waxaa ka imaanaya marka inaad wax dheefle aadan cunin in jirkaaga uu xanuunsado uu xanuunkaagana ka yimaada xagga naqsiga kow namber labo cuntooyin khaldan sida buri baastoo kale aad cuntay iyana dhibaatadii aad aragtay ku geysanayan aan kuu sheegayay oo ay ka mid tahay inay kaa xiraan jirkaaga uu dheefta jiito inay kooladaas ay kaaga dhigto mindhicirada in caloosha ku daahdo in insuliinka ay kiciso in sokor ay keento in dhiikar keento xanuunadaasoo dhan ay ka yimaadaan marka cuntadaas khaldan iyo wakhtiga khaldan oo wax la cunayo iyo cuntadiioo lasoo celcelinayo iyo ayadoo wax badan laga cunayo taasoo qaladay sameeyaan waxay samaynayaan tusaale ahaan oo lasoo celcelinaya saddex waqtiga wax la cunaa saaka waa la quraacday waa la qadeeyey waa la casiriyeystay waa la casheeyey afar waqti baa maraya mujeeda afartii waqtin wax dheefle lama cunin saaka buraa la cunay bariiskii haddana lagu qadeeyey duhurkii ama baastaa la cunay waa bur kale ama waa karbohaydraad kale casarkii waxaa la cunay xalwo ama buskud ama sambuus ama shaax ama waxun baa lagu dhuftay haddana caawa cashadii la cunay islaamihii waxaa usii dheer sheekalira astur ilmaa waxay soo reebeen maldaadina dembi waaye keena astura ay leedahay ma fahamti marka astura usii dheer ayada waxay la seexatay konton qaadoo sankora aa laga yaaba jirkeed inay soo gashay oyna igisan gumin haddana waxaa laga yaabaa in marka insuliinkan iska kacsan baruur badan u xarey ee cayisho kadibna sagaal iyo toban cudur laga soo sheego xasaasiyay qabtaa gaasay qabtaa calooshaa fadhiso ee murqaha xanuunaya mergiyaha xanuunaya surka dhabarkaa xanuunaya lugihii qaarkan hoose ma jiidi karo culaysa iga saaranay leedahay waa hadda jir xanuunsan dheef nafaqa darin hayso uuna sii dheer tahay baruur u jiidi la'ya intaasoo dhibaataa iskugu tagtay marka ee, waxaasoo dhan waxay ka timid qaabka khaldan wax loo cunaayo iyo waxa khaldan wakhtiga khaldanoo la cunaayo marka ee, dadka kolley waa u dardaarmaynaa Ee, mushkiladda marka cunto xumida uga imaato mushkiladdaas cudurradaas la sheegayo o dhanna cuntadaas ka yimaadeen wax kasta oo isbitaal loo aado waa hadda wax kasta ama si daaragtay uga imaadaan ama si indaaragtay ugu imaadaan Een, waa tahay doctore ma jiraan cuntooyin aad ka digtaan cunitaankooda maxayse kala yihiin Een, mase jiraan cuntooyin caafimaadka u wanaagsan oo bulshada aad kula dardaarmaysaan inay cunaan cuntada horta waxaan u kala qaybinaynaa saddex kuwo waa birimo kuwana waa sugunto kuwana waa sun kuwo waa birimo waa inaa cuntid kuwaas waa cuntada ugu horraysa ood cunaysid waay kuwana waa sugunto maraa wax cunto weysa aad cuni laakiin ma odhanayna xaaraan waaye laakiin ma aha birimo kuwana waa cun- sun waay inaa cuntid suntaan ka bilaabayna marka kuwa sunta ah waa saddex burka iyo baastada oo ka dhalatay bur iyo baasta oo ka dhalatay baastada waa burka gabadhiisi waay iyo saliid cadey burkii baastada waaba sheegnay waa qeexnay dhibaatada ay leedahay horaana u sheegnay een, saliid cadaydan maxay tahay dhibaatadeed horta marka ugu horeyso hidrojiin oo gacan ku samaysa ka buuxo oo waxaa loogu talagalay hidrojiinkaas inuu ka ilaaliyo inay isbedesho oo waxa waxaa shiiriya oksijiin inuu shayga la falgalo marka hidrojiinkana cagsiga oksijiinka waa hidrojiinkaas wuxuu keenaa shaygan inuu isbedelin uu keenaa marka waxaa loo yaqaan saliidaha hidrojiniska la yidhahdaa kow nambar labo waxaa lagu dara waxa la yidhahdaa cunsur la yidhahda nikel oo ay ugu talagaleen in waxyaabo badan uu ka xaliyo lannu waa saliidaha saliidahan waa geedo badan laysku keenay saliid caddeeda geedka ay ka samaysan tahay muku qoran yahay kuma qorno sooma saliid caddaydan asalkeedu waxay ka timid geedahan oo u baxa maraykanka oo geley cagaartooyda ay ka mid tahay geedo badan oo kale ay ka mid tahay ee waxaa waaye gacantay ku hayaan qiimahooda inuu isbedelo oo hoos u dhac ku yimaado ma rabaan suuqa markay ku fasaxaan waxay dheerayaan marka suuq inay ku celiyaan ma rabaan hadday suuqa ku celiyaan qiimihiisa isdhimaayo waxay samayn jireen marka badaha lagu shubi jiray waxaan badaha lagu shubi jiray geedaa loo qo- gododa loo faagi jiray yacni dowladda expenses ku bixin jirtay inay ka takhalusto waxyaabahan mid baa fakeray marka wuxuu yidhi warnimayow waxaan ma annaga lacag ka samayno maxaa la samaynaa saliid aan ka shiidno saliidihii laga shiiday marka waxay noqdeen wax oo la urin waaye oo la dhadhamin waaye noqdeen ur dartiis kimikalkan faraha badana marka waxaa loogu shubay inay ay muxuu ahaaye ay isbedelin kow inuu urka ka baxo labo in eh, ay noqoto saliid ishaysata oo kala babaxsanayn iyo wax la midka ah oo yacni wixii wax badan oo laysku ka keeno waay marka saliid caddayda haddaad meel xaga aad dhigato ood dhigtid ayadoo afuran subaxi haddaa usoo kacdo noolo ku dhacay ma ugu maanaysid baranbarada waa ka cararee duqsiga hataa ilmaha markii la rabo inay duqsiga laga cayray sankii afka loo mariyaa waa aragti soo maaha markii bannaanka la seexiyo waa ka cararay quraanshada way ka cararay hadday quraanjo ku dhibto meel ugu shub way ka cararay meesha way ka cararay dooli macsaro ku dhacay waa arke ama ku dhacay subag subag haddaa meeshaan aad dhigtid caawo subaxii waxaa u imaanaysa iyadoo quraanjadii korka ka fuushay wixii oo dhan oo noolo ahay oo dhan ay quudanayaan laakiin saliicadeedoo ka cararayaan marka saliid haddaa rabto inaad isticmaashid dufanka kaleoo dhan oo ilaahay abuuray isticmaal hal xabo oo laga reebi karo ma jirto oo lagu dhihi karo suumay kurtigooda waa mufiid mufiid jiddan waa weliba maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah saliidda macsarada saliid saytuunka eh, saliidda gabaldayaha ee dalka dabcan leannu kan kale hidrojiinka ku jira oo dibadda laga keenay waxaa ka mid ah saliidda lowska waxaa ka mid ah barida idaha waxaa ka mid ah eh, dhuuxa geela waxaa ka mid ah eh, subaga xoolaha waxaan aad uga xumahay ni- niman iyo naaga reer baadiyaala oo baadiyihi intay subaga ku soo lulaan keena oo saliid cadday ku beddesha waa la ii sheegay waa arrin aad iyo aad u foolxumo waa oo ay waxay ku beddesheen wax qashinahay wax dheefle ku beddesheen amaa subagiina ku korsataan cuntadiina maxaa iska u bixinaysaan oo waxaan qashinka ugu bedelanaysaan marka saliid caddaydaas marka oo aan isbedelin noolaha dhan ka cararay noolaha keliya oo cuna biniaadanka waay noolo kaloo taabta ma jirto saas darteed dadka gaaska qabo ayada mashaakilka waxa u keenay ku jirtaa baastada iyo burkana waa ka mid marka eh, kuwaas saddexdaas maxaan nidhi waa sun kuwana sugunto waay macnaha number one ma aha laakiin haddaa wax kala weyse iska cun maxaa ka mida digirta gaduudan waxaa ka mida eh, basasha tuunta waxyaabahaas oo macnaha oo eh, muxuu ah misirta waxaa kaloo ka mida salbukada wax kastoo dhan ba leh hadda cuntadii dadka hadda soomaalida ay dhahaan waaba caafimaadke haddee waxay dhaamaan kuwan kuwa way ka fiican yihiin laakiin birama ma ah yacni waxa inay ku kala saasaareen waxaan dhan balka ah oo markaad aad iliga ku qabato labada noqonaya waxaa la yidhahdaa baquuliyaad allah waa wixii ay ilaahay ka baryeen reer bani israa'iil reer bani israa'iil oo oo almani wasalwa cunaayo oo hilib iyo malab iyo adduun ilaahay samada uga soo dejinaya ilaahay xaggiisa wax ka yimaado waa wax fiican oo wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan wa cuntadii la siin jiray waxay dhaheen lanasbira calaa طacaamin waaxid kuma sabrayno cunto hal cunto kuma sabrayno oo maxaa rabtiin fadcu lanaa rabak yukhrij lanaa mima tunbitu alardu min baqliha wa qithaa'iha wa fuumiha wa cadasiha wa basaliha inta ay ilaahay ka baryeen marka ilaahay ka ba- ay dhaheen nooga bari muxuu yidhi atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr wakii khayrka badnaa wixii khayrka badnaa yaa waxaa ku bedelateen mid ka liita ilahay marka muxuu u jawaabay ihbituu misran fa ina lakum maa sa'altum hubuudka waxaa loo adeegsadaa wax korka ka yimid oo hoos u soo dhacay Ee, qaala habitaa minha jamiican bacdukum libacdin cadow Ee, nebi aadan iyo xawa maxaa la yidhi ka soo dega jannada kuwa maxaa la yidhi marka ka dega dhulkan barakaysan ka taga halkan cuntadan ku cuni maysaane xagga meelahaas kale ku cuno ihbituu misran fa ina lakum maa sa'altum meel kale ku beerta ku cuna halkan ka taga yacni mansiladii ilaahay siiyey ka tageen wax kale ay doorteen bay isticmaaleen saas darteeda ee, yahuudda ilaa hadda waxaasay dadka ku akhriyaan dadka qaar oo muxuu ahaaye way iska soo guuriyaan hadalka ma yaqaanaan meeshu asal ka yimid ilaahay wuxuu ka xerantinimay reer bani israa'iil baruurtu ka xerantinimiyey baruurta hatiin maxay ku dhaheen adnoo kaa xerantinimiyey waxay ku dhaheen kolestaroole oo kugu ridaysaa Eh, kuwii hay-adaha meelahan socsocdaa waxay dadku u sheekeen golaad joogtiin baruurta cunina ma cunaayeen marka dadka baruurta iska ilaalinayeen maya ani goshaanaan jooga gosha haddaad baruur u cunin gosha ma ku joog- ma joogi kartid waayo baruur u cuntaa gosha haddii kale waa jiranay waa xanuunsanay ma fahamti marka r- adiga dadaa rabtaa inaa wax ka u diidid dadaa rabtaa inaa ciqaabtid wax dhibaayo maa ka reebay mise wax dheefinaa ka reebay bimacnaa inaa wiilkaaga ciqaabtid aa rabtaa tusaalahaan Eh, waxaad tiri maanta waxaas ma jiro waxa ka reebaysa wax uu jecel yahay oo u fiican waay sooma wax dhibaay maa ka reebaya waa mahadsantahu buu ku leeyahay awalba kaas dhibleen ku qabay ku dhaha sooma ilahi wuxuu yidhi fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim طayibaatin uxillat lahum ay fabisababi dulmin min aladiina haaduu ku yahuudooya sabab ay dulmiga ay sameeyeen sababtiis yaa waxaan ka xaaraantinimeynay طayibaatin cuntooyin fiifiican oo uxillat lahum laga xalaal u ahayd xaramna calayhim shuxuumahuma baruurtu marka birimo waay number one waay biramada tan ugu barimaysan ayada waaye ayadii marka loo diiday aday ku diideen maxay ku dhaheen hilibka ha cunin eh, baruurta ha cunin borotiinka waxaa ka heshaa eh, waxaa ka helaysaa digirta digirta cun wixii marka anagoo copy basta iska soo niray asal meeshu ka yimid maba naqaanaba asal dadkaana keenay waxay ogyihiin hadda uu qofka xanuunsan lahaa oo qofka xanuunsadoo eh, ida cuni lahaa ma ayadaa oo qof xanuunsan la arki lahaaba waxaa dhacday hadda ka hor eh, doctor shiina eh, dhakhtarkan oo oo indhaha oo xamar iyo gobollada ka howlgala yaa qiso ka sheekeeyey wuxuu yidhi ninbaa waxa laga soo daayay xabsi ee etoobiyaanka leeyihiin alambakada la yidhahdo midaan dadka dhulka hoostiisa lagu dhibaatee marka markii laga soo daayay xabsigii baa waxaa la keenay xamar xamar markii la keenay ninkii indhaha dam waayay si ay u dilaayeen u garaacayeen oo nafaqa darro ugu waayeen oo mugdiga ugu hayeen oo iftiinka markuu waayeen indhihii waa iska iska aamuseen ninkii indhala-aana ku dhacday markii indhala-aan ku dhacday wuxuu yidhi doctoorka ana waxba kaama qaban karo meeshaan wax nuura ugama jeedi wax wax laga qaban karee iska geeya guriga ninkii waa baxay baadiyo aaday neef idoo qashay oo deex ah ama ido baadiye iska dheh idaha baadiyahoo dhan way fiican yihiin haddaana la durdurin oy xanuunsanin oysan xanuunsanayn oy diif ka soconin oy dibcaan ahayn oy jiranayn oy caato ahayn neefka hadduu caafimaad qaba idaha oo da'diisuna fiican tahay aad uu mufiid u yahay ninkii wankii u qashay wuu cunay indhiha usoo laabtay marka markii la ii soo celiyo yiri waxaan weydiiyey maxaa isticmaashay adigii soo maaha indhaha la ahaa maxaa is- wax kale ma isticmaalin idahaasaan isticmaal marka wuxuu leeyahay eh, tacliiqa iyo commentiga waxaa iska leh eh, doctor shiina wuxuu leeyahay gaalada waxa ay noo sheegeen oo dhan sax ma wada aha gaalada waxa ay noo sheegeen oo dhan sax ma wada aha waxna waa saxan yihiin waxna waa khaldan yihiin anna meeshaasaan taagana muxuu ahaaye cumar ibnu khataab waxaa soo gaaray nin oo wa- wa- waaliyaashiisa ka mid a inuu adeegsaday uu kaatib ka dhigtay nin kirishtaan ah muxuu yidhi laa ta'manuuhum waqad khawanahum allah ha aaminina uu yidhi gaalada ilaahay khiyaana ku sheegay ha aaminina annaga marka waxa oo cilmigan aan ka soo qaadanay wixii naga anfacaya aan ka qaadano marka xirs calaa maa yanfacuk waxaan ku anfacaynina ka gudub marka waxay ay sheegeen reer bani israa'iil sugunta waay oo ilaahay ka baryeen saas darteed qofkii cuno wuu ku jirana haddaad digir gaduudan maanta cunto ya imaa dadka qaar gaasay ku kicisaa qaar xasaasiya ku kicine kuwa gaasay ku kicine kuwa eeri calooshka gelinayaan Way- salbukada sidoo kale qof markuu soo- uu joogteeyo eerkaas way leedahay ee, gaaskaas way leedahay marka cuntooyinkan oo dhan balka ah oo marka aad qabato labada noqonayo oo looska ku jiro looska digir waaye loos lama dhalo loos carabta waxay u yaqaanaan waxaa jira wax la yidhahdo alloos alxulu bahal uu cuno oo waxaa waaye oo gadgaduudan oo yaryaro oo balbalaar ah waaye looska waxyaabo marka oo loosyada noocyadooda kala duwan oo caadiga ah, markaa isticmaashid caloosha aariya imkaa gelinayan laakiin looskan digir waaye teeda kale waxaa ku badan maadada la yidhaahdo omega six oo saliid cadayda aan kaa iloobay ay ku badan tahay saliid cadayda waxaa ku badan maada la yidhahdo omega six infectionkay badisaa omega sixga aad uu ugu badan yahay looska looska caadiga markaa cunaysid wuu ku badan yahay saliiddiisa laakiin way roon tahay looskan marka cuntid see waay wuu ku dibirinayaa ee, muxuu ahaye eer fara badanaa ku gelaayo ay gaas kuugu kicinayaa oo xasaasiya u kiciyaa way dhib badan yihin marka cuntooyinkaas waa sugunta yaa la cunin aniga ma dhihin Waa- yaa la cunin uu yiri yaa- yaa hawada la ii gelin ha la cuno laakiin yaa la birimaysanin oo macnaha ayaga kow ha ka dhigin cun waa ilaahay xalaaleeyey laakiin ilaahay adnaa uu ku sheegay adi aclaa waa ma dhihi kartid macnaha a- aclaa waa ha dhihin adnaa ilaahay yiri adnaa maadaama la yiri meeshooday joogaan meesha ilaahay dhigay joogaan ma fahamti Ee, marka waxaasna waa wax xataa culimmadu waxay ka niqaashaan ma lagu ma lagu ducaysan karaa yaa rabbi ikhrij lanaa mima tunbitu alardu min baqliha waqitaaha ma lagu ducaysan karaa xalaal ma in lagu ducaysto mise ma ah in ducadaas lagu ducaysto marka ee, cuntadaas marka aan hadda sheegay waa saas waxaa ka mid ah ee, hilibka doorada dooradan bannaanka laga keeno maadaama ay xeryaheeda dhex fadhiso wuu caddaaday hilibkeeda Mm.
muxuu caddaaday wareeggii dhiigga ma wada gaarin macnaha wareegga circulationka dhiiggeeda ma badna laakiin dooradan magaalada dhex ordaysa oo iscayrsanaysa marka aad qashid dhiiggeeda gaduud uu- hilibkeed gaduud uu leeyahay marka waxa uu la cadyahay waa fadhiga faraha badan ee fadhiso waa kow number two tan dibadda laga keenay salbiyaadkeeda waxaa ka mid a eh, waxaa lagu duray muddaad xayawiya qalajaal fara badan laannu maadaama ay yihiin eh, boqolaal dooro hal meel isku keenay saysan cudurrada u kala qaadin ciyo ama aysan u xanuunsanin maanta- maa- maanta dhan ay fadhiyaan ee cudurradu ugu dhicin fadhigaas faraha badanna dartiisa waa la duraa mar kasta waxaa lagu duraa bahal khatar ah oo keliya fariisiisa oo gentamaisiin la yidhaahdo khaatiirta xataa si taxadar leh u qoraan aa lagu duraa doorada aragta waxaa kale hormonis ciyo la dedejiyaa inay korto waxaa la siinayaa cuntooyin iyo daawooyin wada hormonis ah oo ciyo cun- bug siinaaya dooradii marka saddex laba bilood inay ku ku weynaato la rabay ama saddex bilood ay gaari lahayd labaatan beri bug ku tiri marka waxay la mid tahay cunug shan jir ah oo nin soddon jir hilibkiisa la saaray see waay ma kici karaa saasay xabadka dhulka u dhigataa marka xabadkay u weyn tahay xabadkeed gooniya loo gadaa marka xabadka hilibka xabadkeeda waa hilibka ma karo wuxuu noqonayaa qoryo qoryo u noqonaya laannu waa hilib si qaldan u u koray waaye saas darteeda tan dibadda aa u diidnay kow tan dalka maxaa lagu maxaa lagu maagay marka midda dalka joogto haddii meel inta lagu xareeyo la ogyahay waxay cunayso waa la cuni karaa laakiin haddaan la ogeyn waxay cunayso lama cuni karo laannu muxuu ahaye dooradu waxaa weeyaan wax ka reeban ma jirto xayawaanada shimbirta waxay cuntaa xubuubkaas iyo masagadaas iyo waxaasay cuntaa ariga waa la yaqaanaa cawsuu cunaa libaaxa waa la yaqaanaa wuxuu cunaa ii sheeg ee, hilibkuu cunaa yaanyuurta waa la yaqaanaa waxay cunto wax kasta iskama cunto bahashaan laakiin waxaa la yidhahdaa doofaarka shimbiraha la yidhahdaa inta baalleyda ay doofaar u tahay doorada wax kasta way cuntaa adiga oo meyd hadday ku aragto way ku cunay dooro kaloo baktisa haddaa u keentid way cunay hilibkeeda haddaa usoo dhigtid saxarada way cunay waxay kaloo cuntaa dooliga jiir meel yaal haddii aragto way kowsanay waa cunay dixiriga way cunay wax allaala waxay aragto way cunay sharciga waxaa loo yaqaanaa jallaala loo yaqaanaa jallaala jallaala maxaa la yidhahdaa waa waa doorada oo cunta saxarada marka fuqahada waxay yidhahdaan saddex beri naqaaha ah meelaha lagu xereeyo saddexdaas beri kadib ha la qasho saasay dhaheen balse markii caafimaadka la fiiriyey saddex beri way ka badan tahayba Mush- mushkiladeeda ayada howlsheeda inay naqaaha fatrad naqaaha hesho ugu yaraan waa inay sideed beri heshaan fatrata naqaaha ugu yaraan haddii kale way ka badan tahay teeda kale waxay dhaheen mid jallaalaha jirtay dhaheen ay waxay moodahay mid jallaale inay jirto iyo mid fiican ayada dhanaa wada jallaale eh doorada dhan ee darada way wada taqaanaaba kala badisee qashinka way wada cuntaa taas marka jidka ordaysa ukunteeda iyo hilibkeedaba ma qabo aniga in la cuno marka ayadaas iyo ukunteedaba ma kula naseexaynayo dadka inay cunaan laakiin doorada aad rabto inaad ka ganacsatid dadka ha khiyaamin meel ku xaray xero yar u samayso ku dabool ama s- saxaro yar u sameey ku dhex xir markaas sideed beri markaad ku hayso oo asbuuc ku hayso ama laba asbuuc ku hayso dadka u soo bixi kadib cuna dheh dadka markaas waa kuu xalaloobeysaa lacagtaada laakiin bahal aadan ogeyn waxay cuntay dadka ha ka gadin ilaahay uga cabso iyada iyo ukunteedaba suguntaday ku jirtaa Ee, waxaa ka mid ah cuntooyinka suguntada ah cuntooyinka caloosha dhibac ayagana qofka waxaa fiican inuusan badsanin sida filfisha bisbaaska xawaajiga toonta basasha qofka gaaska qaban maba taaban karo kuwaas leanna calooshan waxay ka jilcan tahay bishinta qaybta hoose wax ka jilcan maa jirto ilkaha iyo bishinta inta udhexaysa waa meesha qofka biniaadamka u jilcan yahay waay. meeshaas balaadi filfil geli makuu hayn kartid caloosha ka jilcan lama ogolo marka wax sbaysi ah oo kulul in meeshaan lasoo geliyo haddii aad isticmaalaysid marmar qofka markii maraq oo kale oo hargabaa ku dhaco kale uu cunaayo waa uu samayn karaa Ee, kuwaas marka maxaan iri sugunta birimada kuwe waa marka birimadu waa waxa xubuubka la yidhaahdo waay shaciirka ee, heedda qamadiga dalka haddaa helaysid qamadigan dibadda laga keenay waa kuu sheegay wuxuu yahay gulutinka ku badan ee, xabadiisa waa weynta intaas leegta marka gulutinka badanaa qolobka waa yaraana wixii hadday ballaartaan soo ma laakiin waxay hadday dhuuban yihiin qolofkiisii asagoo isleeyihin saas darteed isku mid maaha tan dalka qofka markuu cuno ma dareemaya wuxuu dareemaya midaan kale markuu cuno Ee, waxaa kaloo ka mid a xubuubta masagada aad u fiican tahay dadka qubkay ka qaadayaan waxay ku leeyihin xasaasiyaan muluwan ku qabaa qubkaa ka qaadan iska dhaq qubka kadib soo shiido markaa qallajisid kadib saas ku cun waxaa ka mid a cuntooyinka birmada ah gelleyda gelleyda waa hal xabo waaye laba xabo ma mar dhabalmayso calooshan dhib kama geysato laa xasaasiye ma kiciso dadka qaar maybe waa laga yaabaa horaan u jiranaa burka meesha ka haleeyey inay xasaasiye ku noqdaan cudur cunto kasta xasaasiye ku noqonayo kuwaas ani kuwaas ma ii ictibaarsano laakiin qof geley cuna geleydaana gaas u keentay ama u keentay eh, xasaasiyo lama oran karo badanaa aad u fiican tahay waa cuntooyinka birmada ku jirtaa waxaa cuntooyinka birmada ku jiro bariiska bariiska wax caloosha caloosha u ka geysan saliid caddeeda lagu kariya ku dhibaysa haddii wax ku dhibaa iyo xawaajiga aad ku dar- ku dartay iyo maraq digaaga iyo wixii lagu daray aa ku- kugu kiciyey maaha asaga ma aha mushkiladiisa ugu badan waa inuu calool fadhi keeno maaha mushkilad kaleeta hadda caloosha uu ka geysto ama meel kuma dhego meel ma qabsado waxa ugu fudud oo saddex waqti xataa waa cuni kartaa wax kaama dhibaayo ilaa dadka sokorta qabo oo kale hoogaa sokortooda aad u kicinaya intuu qofka sokorta ka fiicnaanaya inuu uu ka lexdaaron Ee, marka bariiskaas mm, kuwo fiican way jiraan kuwa dabcan waxa soo waddanka la soo gelinaya wax dhacay iska ah badankooda balse haddii kan dalka la helayo waa fiican yahay kan dibaddana haddii la cuno oo la iska dhaqoo la cuno asagana xaama dhibaasiiba kan basmatiga la yidhaahdo aad uu- waa fiican yahay isleeyahay laakiin kan dalka haddii la helayo waa kaas oo bariis jawharka la yidhaahdo ama bariiskan waa aad buu fiican yahay asagani intaas marka waa cuntooyinka birmada ah caanaha qofka markuu caloosha ka jiran yahay aa eeray geliyaan caanaha dhayda eeray calooshakaa gelinayaan aariga ku soo socotuu arkaya calooshaada sharqanta ka ilaali calooshaada mar walbo ay sharqanta macnaheeda khataraa jirto macnaheeda alaarmiyaa soo daarmay caanaha geela dadka cabaa ugu badan caanaha geela haddaa rabto in ay ku anfacaan geela u tag soo liso cab si fiican ugu bax ka dhammow meesha habeen walba laakiin inaad inta kicisa caloosha haddana aad ka aamusto berri haddana aad kiciso habeen dambe haddana aad kiciso waxaa faa'iida kuu soo kordhin mayso caloolna kuguma bixin eer baad caloosh iska gelisay waxaan kumay tarin haddaa rabto soo maaha in caloosh ku baxdo hal mar saddex la soo gado haddaa rabtid ma leedahay caana la'aantood ani ma noolaan kari iska dhanaani marka dadka qaar waxay sameeyaan digtore canaha geela kaadida geelay ku daraan maasha allah waa aad u fiican tahay haa weliba gaaskay u fiican tahay laanu waxay arkeen gaalada inuu maaddo fiican ku jirto kaadida oo aad iyo aad u hagaajinayso mashaakilka ka jira dheefshiidka gaar ahaan gaaska waa tiina nabiga alayhi salatu wasalaam uu ku daaweeyey nimankii curaniyiinta la dhahay marka ay xanuunsadeen kaadida iyo caanaha geela uu iskugu daray sala allahu caleyh wasalam annaga marka waxaan leenahay caanaha geela saas ha loola dhaqmo iska dhanaani markaa iska dhanaanayso waxaa ku dhalanaysa bakteria oo sokortaan eerka keenaysay ka cunay meesha sokortaan marka waxaa quudanaya noolo kale oo aadan arkin noolahaas bakteriyadaas waa bakteriyada u fiican mindhicirada wa yacni ilaahi subxana watacaala sina kuumuu dhaafin calanaha way ka halaabeen ha cabin laguma dhihin hadday halaabaan noolo kale lagu nooley laakiin bardu adna waa cabi karta noolahaas quutayne aday ku anfacayaan probiotic waaye mindhicirada markay tagaan maasha allah waaye xataa dadka shubanka ku dhaco markii la siiya canahaas geeroorka oo dhanaanka ah ama ha ka yimaadaan xagga ariga ama geela ha ka yimaadaan waa la cabi karaa caanaha lo'da waa caanaha birmada ah ma aha geela iyo ariga adhaamo kazinwan maadalira ku jirto oo s- sacbatul hadmi ah lama ma shiidi karo qofka calooshiisa ma shiidi karto waa brotiin aan shiidmaynin waa saas darteeda dadka ugu xanuunsadaan ayadana haddaad jeceshahay iska dhanaani fadhi ha noqdaano probiotiga laga yaabaa marka inuu mushkiladan brotiinkan kugu keento inuu kaa xaliyo oo saas ee kaaga yaraata laakiin bardu caanaha dhanaankiisa xataa kaasiwanka uu ku jiraa sokor ma aha brotiinkan oo bakteriyada cunayso mar walba mashaakilka waa jiraa haddaa marka caano jeceshahay caano yoogaas kaleeto ab- bardu caanaha looda way xuntaa ma dheheenno qof- dadka qaar hadday cunaan wax mashaakil kama dareemaan haddaad mashaakil ka dareemaynin iska cab wax dhibaata male insha allah kalluunka waa waxaa waaye cuntooyinka la ogolyahu ku jiraa oo birmada ah laakiin see la yeelayaa maanta oo dhan ah- ah- ah daba istaagin asagaas iyo idaha iyo geela hilibka geela macla kuriskiisa idaha macla baridooda macla baruurtooda laba nuqtaa jirta in la tambiihiyo ku fiican baruurta markaa cunaysid baasti iyo bur iyo canjeere ha ku cunin waxaan ilaahay waa kala ilaaliya adig kala ilaali hasku keenin qudaarta ilaahay abuuray dufan iyo sokor oo hal meel ku jirta ma arkaysid afakaadada bahashi la yirahdo dufan miyana waa soo ma arag laakiin sokor may leedahay ma laha laakiin kuwa kaleo macaanka tufaaxo kale waa macaan timirto kale waa macaan dufan ma laha adi marka ha isku keenin sidii awowayaal u cuni jireen idaha u cun awowayaal way ku fiicnaan jireen ah, waxay lahaayeen caafimaad soo maha maxay samayn jireen neefka waa la qalaa waa la xarfinaa oo dabayshaa la dhigaa Ee, markii la qaboojiyo subaxoo kale aa la cunaa marka hal maru digsiina waxaa laga yaabaa asbuuc inta ka dhiman dhan inuu biyo iyo shaax iyo wax iska caacabo inaa iska caadi noqotidaa laga yaabaa bardu shubankaas shuban ku dhibaaya ma aha wasakhdii mar walba inay kaa baxdo yaa fiican Ee, marka idahaas markaa cunaysid keligooda cun sooroo kale waa ku cuni kartaa bariisko kale waa iskaga cuni kartaa laakiin ha caadaysan inaa iskula cuntid mar walba hilibka maanta waa- neefaa kugu qalan soo maha keligiisa la iisoo dhiga dheh keligiisa cun hadhow hadaartid bariis cun haddaa rabtid hadhow soor haddaa rabtid soor geli ama soor masiga ah hadhow cun waxaa soo haray hilibka ariga oo hadda la leeyahay borseelaha u badan oo hadda la leeyahay xoogaa gaasay kiciyaan xoogaa way cul- yar culus yihiin ariga eh, dadka gaaska qabo gaas kusii kicinaa ama caloosha ciyuu kama baxaayo saas darteeda annaga cuntada birmada nooguma jiro asaga ha markaa weysid ido ama aad weyso geel asaga cun ugaarta aad u fiican yihiin maasha allah ta sidooda kulligooda birmo waaye waa xayawaano oo ku nool baadiyaha waana xayawaano orodkoodu badan yahay orodkooda maadaama uu badan yahay oo noolo daba taagan maanta waxaa ceyrsanaya libaax mar waxaa ceyrsanaya weer baa ceyrsanaya marba waxbaa ceyrsanaya maadaama maanta oo dhan la ceyrsanaayo hilibkoodu aad u gaduudan yahay hadda sagaarada kale markii la gowraco hilibkeed gaduud waa waa u gaduudan yahay maanta oo dhan waa wax ordaayo waaye baruur badanna ma laha iyada naftarkeeda hilibkaas gaduudan wuu ku anfacaya aad u fiican yahay Ee, ugaarta marka kuwo waxaa jira hadda goodirkoo kale qofkii cuno dhaxantu ka celinaa Ee, sagaarada iyo goodirki kulligoodana waxay u fiican yihiin ee, raganimada way u wada fiican yihiin hilibkao dhan wuu fiican yahay xataa midka idaha aada ugu fiican yahay wana loo qali jiray qofka marka weliga thaqaafadaas way jir jirtaa thaqaafo fiicanna waaye qofka hadduu xanuunsado inuu ido qasho oo cuntada dhan ka soomo oo asaga idahaas keliya la siiyo waana dietka ay u yaqaanaan hadda gaalada keto diet keto dietkaas waxaa waaye qofka inuu hilib iyo brotiin iyo dufan uu cuno bis oo kaarbiska ka leex dadka qaara lagu daaweeyaa waxaa ka mid a dadka suuxdinta qabo waa lagu daaweeyaa qofka oo bahalka qabo qalalka ma qalalaayo hadduu uu dietkaas ku socdo laakiin dietkaas waxaa salbiyaad badan uu leeyahay sidoo kale dadka buubuurin waa lagu cateeya waaya doctor intaada ka bixin een, su-aashaas awqaadda cuntada la cuno dadka waa ka qaldanta noqdo muhiim waayo dooyinka aan sheegna marka aa cuntid waxaa lagaa rabaa laba shay inaad ku dartid inaadan dhergin kow cuntadan markaad dhergsid caloosha saddex inaa u qeybisid waaye nabiga caleyhi salatu salaam wuxuu yidhi eh, qofka waxaa ku filan luqaymaatin yuqimna bihinna sulba luqaymaat maxaa la yidhahdaa dhowr maro afkaa gashatay laba jeer saddex jeer bas aa kugu filan oo aad ku istaagtid annaga laakiin saxanka gacanta geeska laga gelinaya sida badeel camala gacanta loo daraa yacni maxaa keena ma taqaanaa hormoonka oo dheregta sheega wuxuu soo baxaa toban daqiiqa kadib uu soo baxaa waxaa la rabaa marka inaad tartiib u cuntid tobankii daqiiqa adoo tartiib u cunaa la gaaro mararka qaar waxaa dhacdo haddaad aragtay moobeela kuu soo dhacay adoo cunto cunaysid cuntadii haddaa bilowdaya moobeela kuu soo dhacay waraa iska gashay marka shan iyo toban daqiiqa kadib taleefonkii qofkii waa ka baxay cuntadii ma ku laaban kartid ma cuni kartid soo ma arag maadan ka dhergin yaa cuntadiina kuma laaban kartid hormoonkii soo baxay oo shabac sheegaya iyo iyo dhereg annaga marka waxaan sameynaa saxankii aan dhammeynayna toban daqiiqa ka hor marka caloosha unbaad fidisa mooye waxba maadan soo kordhinin cudurna waa u siyaadisay sababto ah cuntada uu jirka u baahan markuu qaato waxa kaleeto meeluu geeye ma yaqaana ama saxaraduu ku badinaa ama baruuruu ka dhigaa ama storage far badana dhacaayo macnaha uu meelo badan wax ku kala kaydina cuduruu isku bedelaa ma fiicna marka cunto badan inaad cuntid cadam shabac kow qodobka labaad waxa waaye in cuntada aa cunaysid laba waqti aysan ka badanin cuntadan maanta dhan la ag fadhiya dhibaata keentay oo maanta dhan la soo celcelinayo jirkan ilaahi subxaana watacaala wuxuu u abuuray inuu ishagaajiyo markaa gaajaysantahu ishagaajiyaa saas darteed jirka uma samaysno wax inuu cunay wuxuu u samaysan yahay lil istiqnaa inuu kaaftoomo jirkan maadaama inuu kaaftoomo u samaysan yahay beriis keliya haddaa maanta cunto cunto cunto oo beri aa cunto saa dambe cunto bishaan dhan aa cunto jirkaaga si automatic keliya wixii dheef ahaayo cuntadooyinka kale ka heli lahayd oo dhan uu ka samaynaa brotiinku ka samaysanaa vitaminiska mineralska jirkaas ka samaysana laannu jirkan wuxuu ku takayufa lil istiqnaa xaggee ka keentay adiga toban cunto inaad inta soo dhigatid waaye haddaa rabtid inaa fiicnaatid dadka saxaraha ku nool maxay caafimaadkooda fiican yihiin maxay u fiicnaadeen nebiga alayhi salatu wasalaam iyo saxaabadii nebi maxamed alayhi salatu wasalaam ma waxay cuni jireen halkan ukunna u taale halkaana muxuu ahay hilib qudaar halkaana cagaar halkaana faakiho halkaan moos ma saasay u ahayd cuntadood waa maya ayagoo saas ah ee waxay khandaq ay faageen qaswatul khandaq godadkay faageen ilaa hadda markaa madiino tagto oo arkay aahaartiisa arkaysaa nimankii qodaayay caloosha dhagaxa ay ku wateen jirkan marka wuxuu u samaysan yahay lil istiqnaa inuu kaaftoomo cunto badan uma baahna indhaha ku madoobaanaya haddaadan wax cunin gaasaa kugu kacaaya haddaadan wax cunin waa dad raba inay wax cunaan waay gaas hadduu kugu kacayo bisha rabdaan ma soontido aaw gaaska ma kugu kaco yacni adiga wakhtiga aa baratay cuntada inaa cuntid jirkaaga dhacaanu soo daynaa dhacaankaasaa aisidkii wuxuu taabanayaa calooshii markaasaa baahi ku qabanay keen cunto waay haddii ku dhegaystid maanta berri wuu ka kaabto wuu ka soconaa ma gaadaysid ma soo daynayo berri wakhtigaas ma kaa dalbanaya jirka inaa wax cuno so marka maxaa la rabaa waxaa la rabaa in lix iyo toban saacadood afkaaga aa qabtid maalin kasto tusaale ahaan subaxii shan saaco kale wax cun ha ku kalehin cuntada habeenkii markaad seexatid waxaa soo baxaya hormoon la yidhaha gross hormon marka aad seexatid dhowr saacadood kadib soo baxaa markuu soo baxo waa hormoonka ilmaha yar koriye laakiin adiga korin maaye wax badanuu kaa hagaajinaa baruurtii jirka ka bixiyaa allah almustacaane murquhu hagaajiyaa unugyadu hagaajiyaa waxyaaba badanuu kuu qabtaa asaga marka waxaa layidhahdaa wuxuu ka mid yahay hormoonada la yidhahda anti insulin insuliinka uu anti ku yahay oo kasoo horjeedaa insuliinkana waa hormoonka camarkaa cuntid cuntadu ku xiran yahay gross hormoonka marka aad subax soo kacdid boqolkiiba kun inuu maraaya laga yaaba boqolkiiba boqol maaya boqolkiiba kun inuu maraa cirka inuu ku jiro aa laga yaaba wax markaa noo sii hagaajiye aan ka aamusno ha iska damaynin haddaa wax cunto u kaa damaa luqmatu subax walow kaana xajar subaxii cuntada cuntada ugu fiican waa cuntada qureecda waaye qureecda waa afdal waxaas waa dacayad ay samaysay shirkad la yidhaahdo nestal la yidhahdo waxay soo saartaa wax loo yaqaano conflix waa cunto lagu qureecdo waaye dacaayadaas si darteeda dacaayad ay u samaysato waxay siisay niman dhakhaatiir ah iyo niman oo researchiyada sameeya waxay tiri waxaa samaysaan researchi sheegaya in qureecda ay wax tahay cuntada ugu fiican adiga xalay cuntadii aa cunteed ku seexatay goormay shiidaadi saakaa la rabaa inaad shiidid saakaa la rabaa inaad ka takhallustid oo isticmaashid oo gubtid xalay ilan waa seexatay adiga saaka gub cuntada cuntaha dul saaren tii xalay oo adin gubin tukal ha u keenin marka lix iyo toban saacadood meeqa saacadood waaye afar saaca wax cuntay cuntada u dambaysa aa cunaysa waa makhribka cuntada u dambayso aa cunaysa waa makhribka cuntadaas waaye makhribka markii la gaaro aa cuntada u dambaysa cunay makhrib kadib waxba ha cunin makhrib marka ilaa beri afar saac lix iyo toban saacadood sooma lix iyo tobankaas saacadood afkaaga marka uu qabo oo afkaaga aa qabtid jirkaaga wuxuu galaa xaalad la yidhaahdo otofoji ama dib isu habayn ama dib isu hagaajin unugyadii xumxumaa uu ka takhalusayaa wuxuu ku bedelaya kuwa fiifiican uu sameynaya jirkaaga marka unugyadii xumxumaa markuu ka takhaluso xanuun kastoo ku hay meeshu ka baxa wa ataxaddaa waxaan muxuu jaalanjigarayna qof kasta oo xanuunsan inuusan saacadaas lix iyo tobankaa saacadood jirkiisa jaanis siinin aaminsan nin kastoo isbitaal tagay waa nin aan jaanis siinin lix iyo toban saacadood siddeed iyo toban saacadood jirkiisa hadduu siin lahaa jirkaasa is hagaajinay jirkan wuxuu u samaysan kor leesiqnaa farmashigiisa xataa gudihiisa ku jira asaa isdaaweynay asaa isdaaweynay asaa cuntadiisa asaa habaysanay haddii uu waayo cunto bannaanka uga imaato glycogenka beerka u taga beerka waxaa soo daynaya glycogenka sonkor waaye ku kaydsan oo si kumeelgaara loo keydiyey oo la rabo mar allaala markay sonkorta dhiigga ku yaraato in halkaa laga siiyo taasaa kaaga filan haddii xataa taas ay dhammaato jirka baruurtii soo dhalaalina adibosaida u tagaya kitonka u bedela kiton badiskaas ayaa jirkaaga quudinaya oo wuxuu u bedelayaa muxuu ahaye shidaal shidaalkii baruurta u istaaranaya jirkaaga laanu wuxuu u samaysan yahan ku erila listiqnaa inaad saxaraas ku noolaato ilaahay u talagalay oo markaa wax cunto weysid dad maaragtay baadiyaha joogo hal sano waxaa laga yaaba inuusan cunto cun caano keliya u cabaa ku nooli aawo marka cuntada a sheegaysa aawo waa inaad kan cuntaa waa inaad kan cuntaa waa inaad kan cuntaa aawo xago ka keenay jirkaan asaa wixii samaysanaya adiga wax laguu diray ma aha shuqul kuma lihid adiga marka unugyadii xuxumaa uu jirka ka saaraa waxyaabihii yani jaanis wuxuu u helay jirka inuu ishabeeyo adigu maanta o dhan haddii marti albaabka ku taaganta marti marka ay kaa dhammaato tukal irida kuu soo garacda guriga ma hagaajin kartaa ayagoo fafadhiya martitiri kartaa maxaaqi kartaa ka kac kursiga waa hagaajinaya ka kac joodariga waa hagaajinaya ma dhehe laakiin haddii jaanisku siiyaan ay kaa tagaan oy kaa maqnaadaan xoogaa jaanis waxa hel inaa hagaajisid jirkan goormuu hagaajina cuntaa kusoo ku baaraynaysa adiga saaki waa quraacatay waa cashaysay waa qadiisay waa kusoo wadaa waa kusoo wadaa waa kusoo guraysaa jirka marka waxaan muu la tacaamulaa saas darteed cudurradu maxay u badanayaan mataqaana jirkii mashaakil kala iyo mooyo kala u shuuran adiga aan jirkaaga dhibku dhib aa adi ahayn jirkaaga ma qabo jirkaaga cudurkuma dhicin dhib aa adi ahayn ma qabo jirkaaga sawaan ha ahaato cuntooyin cudurro difaaci difaac xumo kaaga timid malaariyadan kusoo weerarayso subax kasto iyo hargabkaan maalin kasta ku daba taagan xaw kaaga yimid meel kale difaacaaga jiraa borseelle iyo malaariya iyo maxaa hargab iyo inay kuu imaadaan macnaheedu waa difaacii magaalada difaaci lahaa iyo ciidankii iyo jeeshkii furumay ku maqan yihiin idan tuugnacaska waa imaanaa marka sooma maxaasta u imaanaa carruurta iyo haweenka iyo guryo usoo dhacaa jiingadu dhinac ka jeexa alaabtii daldalana sooma maxaa dhacay meeshu wuxuu arkay difaac la'aan inay tahay kuwaas marka waa sidaasoo kale waa qofka hadduu uu cuntadiis u saxan tahay maba u imaanayaanba laa malaariya u imaanaynin walaa hargabaa u imaanaynin joogta ah walaa marmar waa laga yaabaa inaa xanuunsatid laakiin xanuunkii saxdaa inaa xanuunsatidaa la rabaa ma ahan xanuunkan aad joogtada u bixisay wa idaa maridto fahuwa yashfiin waa jirate waa fiicnaate ilaahay ku daaweeye ama daawoa qaadatay isku daaweysay soo maha laakiin cudurkan joogtada waxaan u aqaanaa mantagow mantagow maxaa la yidhahdaa mataqaana waa sheeko aniga aan alifay waaye sheeko aniga aan alifay waaye waxaan ka alifay waxa waaye waxaan rabaa inaan dadka baro inaan cudur joogta jirin waxaa iri nin baa waxaa laga waca meel muraad ka jiro aadna waa u gaajaysnaa toban qofood cuntadooda loo keena marka cuntadii suu iskugu iskugu iskugu iskugu weyn soo celiyey cuntadii marka waa mantagay saxankii soo qaatay wuxuu yidhi walle maanta kan tan ima dhaafto wuxuu soo aaday farmasigii iyo meelihii goobihii caafimaadka uu ku dhex wareegaya wuxuu leeyahay war cudur mantagow la yidhaahdo ayagu dhacay daawo mantag joojina ha lay siiyo laba midaa marka u furan qofkan joogo goobtan caafimaad laba midaa u furan kow inuu yidhahdo niyow soo dhowow cudur mantagow la dhaaya ma jiro daawo mantag joojina uma baahnid saxankan in laga qaadaa u baahantay saxankan keen inta iska dhig calooshaada jaanis sii cuntadii hore markay ka baxdo tug kale u keen laakiin haddii la yidhaha ka waran waa run cudurkan joogto waaye lagama biskoodo waa la iskala saaxiibaa marka waxaa samaysaa saxankaaga iska cun ya markuu mantago qobtana cirbadaan isku dur weligs ma ficnaana qofkaas mantago ahaaya marka dadka dhahaya aniga xasaasiyaan qabaa maxaan qabaa dhiigkaraan qabaa sonkoraan qabaa cudur hebelaan qabaa dhahayo oo daawona ma leh daawona ma leh ya xariiq boqol xariiq hoostaas hoosta iga saar daawona ma leh mantagow waaye daawo cudurradaas car waa kaayaayo jidkaan jidkaan kuu jeexe raace arag inaad sii qabsid cudurradaas ma jiraayaan annagaa aragnoo baroobeena kumanaan kun oo bukaan oo soomaali cirifyadeeda kala duwan iyo dibadba ka yimid ku baroobeennay wayna ku caafimaadeen halkaana si firiya amaamallaahi inaan waxaa ugu talagalay ilaahay hortiisa aan la i weydiinin oo laydhan cilmi baa qarisay oo aan qabrigayga anoo ku jiro ku raaxaysto oo aan mas-uuliyadda iska dhigo makrofonkan mimbarkan marka waxaa uga faa'iidaysanaya dadka inay fahmaan meesha looga yimid qashinka aan aa cunaysaan laga yimid iska dhaafa islaan waxay u dhalatay asalkeeda kasoo jeeda etoobiya markii xoogaa cuntada ka dhammaataba aabbaheeda aa uga soo dhiibay etoobiya cunto cusub cuntadii hore markay ka dhammaataba aabbaheeda aa u soo dhiibo markay intay ka dhammaan ka horba usoo dhiibaaba waxay tiri magaalada anaa deganahay oo gosha ah oo dadku leeyihiin malaariyaana dhibtay oo waxaana dhibay tiifo oo waxaana dhibay gaas oo waxaana dhibay kan iyo kan weligay waxay tiri cerbadna ma ku durin ilmahayga sharoobana uma gadin wax aan siiyey oo daawo ahna ma jirto maxay cuntaa cuntada xagga looga keenay heedaas iyo eh, muxuu ahaye bahal waanbaha u ego daafida ka samaystaan iyo waxyaabahaasay isticmaashaa waa xagga looga keenay cuntadan oy dadkaan cunayaan oo dibadda looga keenay ma cunto maasha allah caafimaadkaasay ku nooshahay adiga marka maxaa kuu diiday ina caafimaad kurto maxoogaa bur ah iyo xoogaa yaroo baasta aad naftaada siisanaysa adiga ood cuntay Een, waa tahay doctor maxaa keenay in soomaalidu ay ka cararaan inay cunaan cuntada wanaagsan oo ay door bidaan tan khatarta badan ee inta badan dalka dibaddiisa laga keeno su-aal aad u wanaagsan soomaalida oo lagu kari la'yahay cuntadii waddanka.
wax lagu kari lahaa inaan kuu sheegay Mm.
soomaalida asal ahaan ee cuntadan waxay u karsataa si qaab daran soorta biyaa lagu karinaa dhadhan ma laha caanana waa lagu cunaa yani wax dhadhan ma leh cambuulada biyaa lagu karinaa kadibna sokor iyo macsaraa lagu daraa wax dhadhan oo dhadhanaana ma laha ma jeedaa meesha layska haysto dadka waxay u cararayaan baastada iyo burkan iyo waxa loogu cararaya iyo iisheeg eh, eh, cuntooyinkan dibadda laga keenay waxa waaye horta marka ugu horeysa dhadhanaanay ka raadin wayaan waxaan kaleeto ma dhadhamaayaan waxaa kaleeto jiro een, cuntadii marka maadaama aysan si fiican aan loo karinin ilmaha waxay raadinayaan kaas dhanaan iyo kan jilcan burka maxaa laga rabaa waa la jil- waa jilcan yahay islaamaha hadda waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan su-aal eh, burkii noo diidaya maxaa badiil u ah burkan marka aad ka tagtid waxaa lagaa rabaa bariiska hadda aan sheegay iyo masagadii iyo geliydii qubkooda wataan intaan iska dhaqdaan ila markii hore geedka saarnaayena suna lagu buufiyey markii loorka ku ilaalinaya kininay la geliyaan sunta si ay uga baxdo ood uga dhaqdo biyo ku dhaq haddaad khal helaysa oona waa kasii fiican biyo khalaa la iskaga dhaqaa wasaqda way ka baabi'aysaa markaas iyo sunta qallaji kadib soo shiido markaad soo shiidato ood caawa aad muxuu ahay qasato subax markaad dubi rabto bocorka oo bocor jaalaha la yidhaha bocor hindiga waa shayga ugu faa'iidada badan oo bini aadan cuno wa gaas ma kiciyo dhibaato ma laha ee, xasaasiye ma laha waa fiican yahay waa saydaliye dhammaystiran waa farmashi dhammaystiran kari markuu karkaro u bislaado oo bashaq isku noqdo makiinada cabitaanka ku shiid kadib cajiinka ku soo dhex dar bocorkan bocorkaana kuu jilcinaya birtan canjeerada oo qadiimkaana iska dhaafee kuwa cusubaa jiro oo waxay qabsanaynin inkastoo eh, qaarkood caafimaad darro laga sheego laakiin wax ma qabsadaan ku dubo canjeerada ilmahaaga siisay arag marka cunugkaaga oo meel laga haayo ama dhakhtar adoo la sii cararaayo waxay ilmaha diidayaan marka waa cuntadan dhadhanaanka aan lahayn waay marka maxaa samaynaya marka masigada u sameey sida beriis oo kale no u kari B- dalac hilibku dalac eh, muxuu ahaaye baradho ku dalac beriiska camal u sameeye hay beriiska naftirkiisa karsada macno ma laha dhib ma laha Eh, markaa rabtid muufo iyo wax inaad ka samaysatid saan yeel saan kuu sheegaya haddeer yeel canjeero macaana ka soo baxayso soorta markii la rabo in la kariyo meesha aad biyo ku shubi lahayd soorta maraq ku dhex shub waxay noqonaysaa marka eh, soor dhanaan ah oo midab leh oo fiican oo yaanyadii yaanyada qubka iyo miraha iska saar yaanyada caadi u cun wax dhibaataa ma laha laakiin labadaas iska saar labadaas jirku ma shiidi karo oo qubka waa aragtay saxaradu soo raacaaba haddaadan dee hore u shiidin marka cuntada ha la macaanaysto barta sida cuntada loo kariyo cuntada qashaa u karinaya cambuulaa karinaya ee dhadhan lahayn haddana waxaa karinaya soor aan dhadhan lahayn adhow waxaa dhehaysaa ilmihii waa diideen cuntada dibadday rabaan adaa si fiican oo qurux badan wax u karinaynin ilmaha ha eedin adiga is eed Een, doctor maxaad ku cilaajisaan doctor dadka ka cabanaya cayilka ee doonaya inay iscaateeyaan iyo kuwa doonaya inay iscayiliyaan dabcan hadda dadku daahiro waxay u badan yihiin qaar cayilkay ka sheeganayaan oo qaabay isku caateeyaan ma lahan cuntooyin qaar waa iska joojiyeen sokoraa iska joojiyuu leeyahay qofkii qaar waa tabardarray ka cabanayaan oo inay iscayiliyaanay rabaan marka mashaakilaadkaasaa taagan maxaa ku xalisaan horta cayilka intaan la- loo gudagelin maxaa keena horta in laga jawaabaa fiican Ee, marka ugu horeysa cayilkan wuxuu ka yimaadaa ee, saan kuu sheegay jirka laba mid waayo cuntada uu cuno maadaama cuntadeena ay gulukos tahay oo karbohaydraatku gulukos yahay masiirkiisu waa laba ama inaad gubtid ama in la keydi kaydaa isku bedesha marka adigu meelaa fadhisaa marka wax fadhiisid marka baruurtii aa lagu keydiyey qodobkaas waay qodobka labaad waxaa jirto qaab oo haddii aan la- loo adeegsanin ay macnaha dhibaato weyn keenaysa xataa haddaad qofka dhaayid gelisa uusan caatoobaynin see waay qofka caloosh kasoo jiraday qashin qubuu cunay calooshii ku dahday burka oo kale hadda caloosh ku dahday maxaa ka caayan ku dhahay marka dhacaankii insuliinka ahaa maadaama ay cuntadii caloosh ka bixaynin wuu- wuxuu sameynaa markuu kacsanaanaa maanta dhan marka subaxii qofka asoo afkiis qaba markuu ku yimaado insuliinka ka baartay cirku ku jiraa insuliinkiis markaa weydiisid wuxuu ku leeyahay xalay buraa cunay waxaasaan cunay wixii caloosha uga ye- uga jiro oo ku daahay cuntooyinkan suguntada xataa qeybo badan oo ka mid a caloosha way ku daahan marka eh, dhakhaatiirtana cilada haysato ma baaraanba hormoonkaas waana hormoonka ugu muhiimsan qofka laga fiiriya dhibaato inay haysatay in kale marka hormoonkii hadduu kacsan yahay wax allaale wuxuu jidkiisa ku arka muxuu u bedelaan dhahnay baruur wixii dheefta lahaa xataa jirku u socod muxuu bedelaa baruur jirkii marka eh, si kasto qofkii waa daalan yahay waa tabcaan cagihi ololaayo waa xanuunsan yahay Eh, sokortiisa hadaa baarto toddobaatan way hooseysaa sokortiisii ha socodkaa dhiga sokorta maxay hooseysaa insuliinkaa baabi'iyey nafuu ka dhigay baruur u wada bedelay wax kasta baruur u bedelay marka qofkan ayadoo cuntada loo sixin oo calooshan wixii dhibaa laga joojinin oo caloosha loo socodsiinin oo la hagaajinin gaaskiisa iyo wixiisa la hagaajin macaatoobaya lannu xataa biyo hadduu cabo xataa waa waa kusii cayilale teeda kalena waxaa kusii bararayo oo kusii sii bararinayo kortisolkan kacsan caloosha markii mashaakil ka dhaco inflamation ka badanayo inflamation hadduu bato maxaa kacayo kortisola kacayo suu xaliyo soo maaha kortisolka maxaa isku ogeen biyo xareeya qofkii marka qayb waa biyo qaybna waa baruur oo waxa u xareeyey insuliinka insuliinka in zero laga dhigo waay marka see looga dhigaa waa in cuntada qofka laga bedelo cuntooyinkaas oo aan sheegnay oo suguntada ah iyo kuwa oo kaarbiskoodu faraha bada- fara badan yahay inuu iska dhaafo horta fadhiga inuu iska dhaafo kow lamar labo ha inuu soomo soonka wuxuu ku saacideynaya jirka inuu dib baruurta u isticmaalo markuu wax banaanka afka uga imaado uu waayo jirka asaa baruurtiisa isticmaalaya lambar two insulinka in zero laga dhigo zero see looga dhigaa afkiisa qofka inuu qabo lix iyo toban saacadood sideed iyo toban saacadood zero uu ku noqonaa insulinka wuxuu kaloo zero ku noqonaa inaan bur la soo gelin afkan barur burkaas hadduu ku jiro caloosha haddaa xataa soomantaa cirku ku jira annaga aragnay dad badan oo noo imaanayo insulinkooda kacsan yihi insulin resistancy maaha dadka waxay ku leeyihiin insulin resistancyga ayaa baruurta keena ma aha insulin resistancy ma jiro insulin resistancy hadduu jiri lahaa insulinkan lama isticmaala insulinkan wuu shaqaynaya sheekh shaqadii soo haystaa insulin resistancy haddii jiri lahayd baruur ma kaydiyeen ha annaga qabi jirna waxaas waxba kama jiraan insulin resistancy wuxuu jiraa maalinkii qofkan sokor ku dhacdo maalinkaas jirka insulin resistancy ka samaystay insulinka uu iska xiray qofka sokor markii ku dhacdo maxaa ku dhacay oo baabaa ma arkino maxaa dhacay bahalkii insuliinka ahaa ee qufulka iyo furaha ku xirtay dufanka in la dhalaaliyo oo jirka uu dib u- u u isticmaalo asaa quful ku xirta kiyaa laga horleexiyey markii laga horleexiyo uu baabaa qofka marka marka waa inuu lix iyo toban saacaod sideed iyo toban saacaod qofka soo naado lambar labo waa in cuntooyinkii birmada ahaa uu cuno waa inuusan ka- iska badinin oo ka dhergin leannu kaarbis fara badaan haddii ay soo galaan jirkaaga haddee dib haddana wixii aad baabi'isa u kaydisa haddane wax yar ka cun wax badan ha cunin waa in marka uu bato xagga eh, hilibkii iyo qudaartii iyo bilmunaasaba qudaarta cagaaran looma ogolo dadka gaaska qabo dadkii mindhiciraha ka jira looma ogolo way sii dhibaateynayaan laannu cagaarkan qofkan dhayd markii la gelinaya umbaa baa baa la siiyaa loo sheegaa macnaha aa la yidhahdaa cun waa caloosh ku buuxi fitamiiniska mineraalska ka buuxo jirkaaga kama faa'iidaysan karo maadada siluloska la yidhahdo ku jirto cagaarka jirkaaga enzaymkii shiidi laha kuguma jiro adiga xayawaanku ku jiraa saas darteeda lo'da markay cagaarka cuntoy ku cayili adina cagaarka markaa cuntid waa ku catoobay ku cayilaysid maxaa dhaa wixii ka faa'iidaysan lahaa adiga kuguma jiro saas darteeda cagaarka waa fiican yahay cagaarkaa la cuna cagaarka cagaarkan een, waxa waaye dadkan way jiran yihin calooshka jiran yihin markay fiyoogaadaan allah na gaarsiiyo qof calooshka jiran lagulama dardaarmo inuu cagaar cuno asaa dhibanba oo calooshiisa cuntadaygu hadda ku daahaysaa ku rafaadsan haddii qofka cayilka ka cabanayo waxaan ku iri kaarbiska inuu iska yareeyo ee, buri baasana haba sheeginba bariiskaasoo kale inuu iska yareeyo masagadoo kale aad u cuno ee, ii sheeg muxuu ahaaye socdo dhaqaaqo gubo wixii ku haray meesha wixii horena u gubo wax cusubna uusan soo gelinin meesha taasuu ku- ku istaagi karaa eh, cayilka insuliinkaas zero wuxuu uga dhigi karaa in calooshiisa uu iska hagaajiyo qof caloosh ka jiran ma hagaagayso cayil maka tagaayo waaya dadka iyagu doonaya inay isa cayiliyaan ee tabardarida ka cabanaya maxaa dhacay buruurta xiise u qabaan mase mase waxa waaye eh, caatada caatada iyo saa'idka in laga saaraa la rabaa ma cayil qofka inuu raadiyo horta ma fiicno Eh, malnutrition qofka hadduu yahay oo aad u baaba'san yahay kaas waxaa waaye kaarbiska loo kordhinaa fiican bariiska baradhada bataatiga bataati geedka oo haddeer aysan dadka halkan degan aysan aad u aqoonin faa'iidadiisa waxaa laga yidhaahdaa xagga eh, reer xamarka waxay yidhahdaan maxog haa aad u fiican yahay weliba inta la qalajiyaa bur laga dhigaa burkiisa burkan kale caadi u bedelaa caadi u bedelaa ma fiican yahay in bur laga dhigto bataati geedka wuxuu ku fiican yahay kale meeshaad ood jartid haddaa jartid oo goysid ood meel gelisa haddana oo soo baxa wuu bixi og yahay waa faa'iido badan yahay gaas ma kiciyo soortiis haddaa cuntid wax ka fiican ma laha caloosha ma ka dareemaysa xataa inaa wax gelisay culeys xataa ma dareemaysa marka aad ha loo cuno ha loo isticmaalo wuu u fiican yahay jirkao dhan waa u fiican yahay Eh, dadka la cayilinayo marka saas ha la yeelo haddii la rabo in la cayiliyo waa in bari fiican uu cuno dufan fiican lasoo geliyo calooshiisa borotiin fiican uu cuno sidoo kalena waa in kaarbis fiican oo kaarbiska fiican cuno saddex waqti afar waqtina la siiyo qofka la rabo in la cayiliyo yaa ilmaha koraya ka mid ah ma nin qof weyn qof weyn saddex waqti haddaa siiso sokoraa ku dhacaysa soo caatay xataa Een, mana la wadaagi kartaa een, dictor kiiskii kuugu darnaa oo aad cilaajisay ee ku soo maray intii aad ku jirtay een, adeegsiga daawodhireedka wallaahi hadda kiis oo yaab lena ma aha laakiin waa kiis tusinaya in eh, xal fiican aan kaga fiicannahay uu jiro eh, tibbiga xadiidka macnaha nin wuxuu ahaa oo ka yimid macnaha isbitaal weyn oo ka yimid fiis kole ahaaye weliba wuxuu sameeyey aada u barare ilaa baridii dhan wuxuu gashaday eh, wuxuu gashaday maal saddex afna waa samaystay macnaha waa xaalad danjara waaye nigoo soo cararay marka ayagoo dhahay ma bixi kartid xaaladaada emergency waaye ma tegi kartid wuu ka soo cararay malkaasoo foga reerkiisa cayrsanaya marka asagoo reerkiisa cayrsan aan iisoo galay macawisana ceshanaya ilan waa nin sariir ka soo kacaya marka waa dejinay waxaan dhahay waan u kaadiya waxaan dhahay ma daawaa rabtiin inaad daaweysiin mase asagaa rabtiin si kale u rabtiin may daawadiisaa rabnaa waxyar jaanis hala isiiyaa iri daawadaan siiyey way qaraxday meesha marka marka waxaan waa raaci oo qofka markii uu meel dhaawac ay qaraxda loo maraayay oo maasha in laga miira oo meesha jeermiska laga dila oo habraaci saxda ah iyo guidelineska loo mari jiraan u marnay waa la hagaajiyey meesha daawooyinkiidii uu u baahnaa marka oo caabuqii iyo wixii lagu dili lahaa sidoo kaleeto iyo daawooyinkii fiiskolaha loogu talagalaan siinay ninkii saddex bilood kadib isagoo aad u qurux badan oo fiican buu iisoo laabtay walilahi alxamd marka waxaa la yaab kale wuxuu ahaa marka eh, sida ay ninkaas ay reerkiisa oga celiyeen inuu daawadaas qaato iyo sida uu u baskooday iyo sida uu iigu yimid iyo sida uu ii aaminsanaa ma ma waxay yidhahdeen isbitaalkaas daawo uu bixin waaye muu bixin karaa ninkan daawada allah bixiyo laakiin meeshu doon kusoo marsiinaa ama adiga ama qof kale marka hadda kiiskaasaa xasuustaa laga yaabaa kuwo kaloo ka yaable inay soo mareen laakiin isagaa hadda maskaxdeeda kusoo dhacay dictor waa soo gabagabaysanaynaa een, fadhigeenna een, muxuu yahay dardaarankaaga een, ku socda bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee ku aadan badqabka caafimaadkooda iyo waxyaabaha aad kaga digaysid horta waxaan kula dardaarmayaa inuu ilaahay sugo oo dad cadowgaas adduunkaas ku nool oo dhan uu usoo babacdhigay oo uu aaminsan yahay maanta inuu ka takhalusi lahaa haddii uu awoodo laakiin ilaahay awooddiisa awooddiisa ka sarreysa awoodda gaalada waxaa ka sarreysa tii ilaahay subxana watacaala diyaaraddaas korka naga taagan ee subax kasta nala dirirsan oo inay nala dagaasho oo idin layso oo wax kasta nagu samaysa rabta ogow waa institution iyo mun- munadamo dhammaystiran oo dhinac kasta kaala diriraysa waaye ma aha diyaaradda keliya wax kula dirirayo waxay kugu samaysay in aad muxuu ahaaye horta cunto sumaysan iyo wax khaldan inay kuu soo geliso waddanka waxay samaysay in dadkii beeraha falayay ay lacaga siiyaan oo yidhaahdaan beerahan iska dhaaf halkan soo xarooda waxay samaysay in baddii ay kaa sumeeyaan in hawadii ay kaa sumeeyaan waxay kaloo sameeyeen in daawo muxuu ahaaye aan meel fiicanna lagu ilaalinin ee aadna kuwaalitigeedu u hooseeya iyo cunto aad kuwaalitigeedu u hooseeya inay suugu kaa soo daraan oo dhinac kastaaba aad ka tahay nin dhibana ah marka sidii aad isaga soo xureysay oo oga soo dhexbaxday ee qawaaniintoodii iyo shuruucdoodii iyo waxoodii saa uga soo hor- xorooday a waxaa la rabaa cuntadoodii iyo daawadoodii iyo qaabkoodii oo dhan inaad ka leexato idan marka waxaa la rabaa waxaan waxay daba socdaan cuntadan iska dhaaf cuntadan marka caadi aa noqonaysaa biidn illaahi tacaala cudur kastoo aad qabtid waa ka fiicnaanaysaa biidn illah ee dhibka jira marka waxaa waaye annagii si tooso dhinac kastaaba waana lakaga soo diray dhinac kasta laakiin uma xoreysnin dhinac kasta haddaa u xoreysnaan lahayn waa fiicnaan lahayn marka annaga waxaan leenahay waxa dalkaaga ka baxo waa waxa ilaahay subxaana watacaala kugu talagalay inaa cuntid adiga qurxiso marka macaanso dhadhanaan ka dhig ee ayadaas ee, muxuu ahaaye carcarfi ayadaas qurxi ayadaas muxuu ahaaye macaan ka dhigo ayadaas dhadhan fiican u yeelo ayadaas ku tafanun saa u u samaysan lahayd cuntooyinka qaar oo dalka wallaahi waxay ka macaan yihiin bariiska iyo baasada ayagaa ka macaan oo si fiican markii loo kariyo laakiin waxay rabtaa dad dadkii bara sida loo karsan lahaa gabdhaha waxaan kula dardaarmayaa waa mas-uuliyad idinka saaran cuntada aa u karinaysaan oo aad kula diriraysaan hala bedela markii la yidhahda daaya joojiya marka eh, cuntada dalka qurxista oo macaansada oo dhadhanaaniya oo hilib u kariya oo dalaca oo isku daya marka dambe waa keenaysaan annaga guriga- guryaha annaga alxamdulilah cuntooyinkaasaan ka cunnaa welilaahi alxamdu maba xasuusanna xataa gooraan xanuunsanna alxamdulilah ilaahay mahadiisa waay oo ama malaariya ha haato ama tiifo ha haato waxyaabahaasoo dhanba qof alaala qofkaan kula dardaarmayna oo jidkaan raacayna sidaasoo kaloo noqday marka adiga wakhtigaas dheer oo kugu socdo adoo xanuunsan ma kugu socon karaa adoo xanuunsan ma kugu socon karaa wakhtigaas dheer maamaye sonkoraa qabaa dhikaraan qabaa inta ay xanuunayso kanaa i haayo murkaan aa cunaysid waay wax kaleed kuma haayo beeraha annaga aan tabcanno waxaa aniga aad iyo aad ooga qiirooday markaan maqlay dad webigan barakaysan ee biyahaba aan ka tegin ee jubba haysta webiga- weliba webiga jiinkiisa saaran oo haddana roob sugaay milaan kugu dheerima biyahaasu sidoo uga faa'iista garan waay caqli waxgu ka aada qofkaas war beeraha tabcada oo wax samaysta oo mashaariic ha la sameeyo oo waxaan ha la hormariyo dadka beeraha joogo adiga haddaadan ogolayn inaad wax hormariso dadka hormarinaya ha ka hor istaagin ha hormarsadaano haddaa rabto eeriyadeeda iiga baxa dheh xagga shishataga dadka laakiin waxa qabsadaana ha laga leexdo waxaa samaystaano beeraha ha la fasho caafimaad ayaa laga helayaa ayagaana yaqaana dadkaas beeraha ku jiro caafimaadka ay ku nool yihiin ayagaa og oo cuntadaas oo keliya galleydaas iyo waxaas iyo bocorkaas cuna marka idinkana oo inaad marka maanta o dhan beshanti aa hataan oo nalii bixiyo wax la yidhahdo bukaan socod waa bukaan wuuna socdaa qofkii qofkaas xaggee la geynaa marka nin dhaawaca garanay nin naafoobay garanay ninkan ma noola mana dhiman muxuu ahaa waa nin qashin ka dhergay waa oo rabo in dib loo hagaajiyo oo cuntada looga saxo si oo uga baxo waxaa kan wabilmunaasaba waxaa ii yimid nin walaalaha ka mid a oo neef tabcaan la ahaa maalinkii toddoba jeer bahalka xunka oo biif biifta la isku siiyo- isku siiyaa wax kaleeto ma samayna cuntadan ka bedelnay caloosha u hagaajinay ee, caloosha loo socodsiiyey gaaskiya laga daaweeyey laanu boqolkiiba siddeetan aan dhihi karaa ama boqolkiiba lixdan iska dheh haddaan soo yareeyo neefta wuxuu ka yimaadaa gaaska way isla socdaan ama ha ahaado markuu qofka seexda inuu kusoo gadoomo oo kadib saas uu ku qufo ama neef uu ku qaado ama ha ahaado soo socda xataa in wixii kusoo gadoomaan ay soo galaan dhuunta oo dhibaatada saas ay ku dhacdo mar allaala markii qofkii aan cuntadii ka bedelnay oo isbuucuna la socday wuxuu yidhi labadii maalin hal mar aan isku buufiyaa maalin dhaaf aan iskugu buufiyaa ilaa markii dambe uu iska dhaafay oo marmar un ay ku kacdo uu isticmaalo wixii marka ninkaas waxaa laga yaabaa in boqol isbitaal uu maray oo faa'iidadaas uusan helin oo un la dhehaya daawo cusub oo laisku buufiyaa soo baxday maxaa keenay marka in maanta o dhan qofkan uu uu noqdo beshanti oo socdo haddana meel aniga qur-aankay kaga qoran tahay axaadiista nebiga iyo siirada nebiga iyo markaad dib u baarto oo u tixraacdo dadkii hore taariikhahooda ma ku jiro beshanti socdo qof xanuunsan sariirtu saaran yahay ama waa fiican yahay wax ka dhexeeya ma laha ha bukaan socod macnaheedu matagow qabaa matagowga aan kuu sheegaayey uu qabaa qaladuu ku socdaa qaladkii aa lagu daawanaya marka oo la leeyahay marba liannu ninka saas yeelaya mujrim ma aha aqoontiisa intaas gaarsiisan ninkan daaweyu isleeyahay asaga laakiin daawadiisii fara kuma hayo dhakhaatiirtao dhan waxaan kula dardaarmaya cuntada barta ataqdiya cilaajiya hala barto marka aa cuntada baratid waxaa ogaanaysaa cuntadan keliya inay tahay dhibaato dadkan dhan haysatay ama si indirect ha ugu keento ama si direct ha ugu keentay kadib markaas waxaa fududaana ay sahlanaana in dadka daaweysid annaga cuntada dadka aan kula dardaarmi jirna sokorta qaba markii hore waana lagu mucaaraday markii dambo waa la wada qaatay nin walboo qaatay waa waxa waaye bukaanadiis aad ay u fiicnaadeen maasha allah ay noqdeen marka cuntada markaa baratid waxaa kuu fududaanaya qofkan inaad daaweysid aa kuu fududaanayso marka shaqada way dheer tahay waktiga waa dheeryahay intaasna waxaa uga bixi karnaa jidkaas aan jeexnay iyo cuntooyinkaas aan dadka kula dardaarmay cun kuwaan suguntada iska dhaaf kuwaan suntana kaba leexaba wax kaleeto kusoo bedesha dadka ka ganacsana waxaan kula dardaarmaya ilaahay ka cabsada waxyaabo kale aada oo keensada irsaaqada ilaahay waasac waaye waman taraka lilaahi shay-an cawadahu allaahu khayran minhu uu nebiga alayhi salaam yiri qofkii ilaahay dartiisa wax oga tago wax ka khayr badana ilaahay ugu bedela wax ma sidaanay ahaayeen haa ilaahayoo dartaadaan u dhaafay irsaqa adaa haya iyo irsaaq dheh aniga waa layla diriray maxaa waxaas loo sheegaa maxaa loo leeyahay ha dhihin adiga dadkan adigaa ka mida dadka xanuunsan oo gadaay bal joojiye fiiri bal muddo asbuuca waxa kugu dhaco iyo waxa iskaa bedela cudur kasta haddaa qabto id maqlaysid cudur kasto bilaa istinaa cudur kasta hadduu ku hay oo bur baasan aa cuntid joojiye fiiri si wax iskaa bedelo arag hadduu wax iska kaa bedeli waa waxa sheegay dhan been waa waxa kama jiraan waa marka intaasaan kula dardaarmayaa ilaahay subxaanahu watacaala ha idin barakeeyo dhammaantiina ilaahay subxana watacaala caafimaad ha siiyo inta xanuunsan inta bugto allah daaweeyo inta muxuu ahaaye dhiban dhibka allah ka qaado muxuu ahaaye ilaahay subxaana watacaala intii shuhada ahoo shahiidana ilaahay ka aqbalo inta kale oo dhimatayna allah u naxariisto annagana ilaahay hanoona wada naxariisto dhammaanteen insha allahu tacaala intaasaan kusoo gabagabaynaya wabillahi towfiiq waa tahay kaasi wuxuu ahaa doctor amiin oo marti inoogu ahaa barnaamijkeenna andalus bodkasti oo waxyaabo fara badan oo muhiim ah oo mufiid ah bulshada na dhegaysanaysa u faa'iideeyey intaas ayaan ku hakinaynaa barnaamijkeennii andalus bodkasti intaa mid lamida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaannu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh كئيبا يفطر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة